habeen wanaagsan kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaanaysa washington
dhegeystayaal waa fiidnimo isniina bisha abrilna waa soddon sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaalidaadkan caawah idaacaddu waxaa idiin soo jeedinaya zahre cabdi axmed iyo anigu waa ibraahim xasan daandure
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo guddoomiye cusub u doortay wasiirkii hore ee gaashaandhigga maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda anigana waxa aan ballan qaadaya in mas-uuliyaddaasi aan u gudto sidaa aad iigu aaminteen waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan falanqayn ku saabsan howlaha horyaala guddoomiyaha cusub ee baarlamanka waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda hor yaalla baarlamanka soomaaliyeed inuu ansixiyo oo uu shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horreeya dastuurka qabyada ah sidoo kale waxaa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo marka howlahaas baa hor yaalla
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo warar caalamkaiyo gudaha soomaaliya ahba ay ku jiraan ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tilmaamay maanta uu isniina in kulanka la qorsheeyey in uu dhex maro isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in lagu qabto dhulka ka caagan milatariga ee xadka labada kuuriyood madaxweyne trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey kulankaasi loo qorsheeyey inuu qabsoomo bisha mey ama horaanta bisha juun kadib markii wadahadallo ay yeesheen sabtidii madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun iyo ra-isul wasaaraha dalkaasi jabaan shenzo abe oo uu ku tilmaamay inay ahaayeen wadahadallo wanaagsan mas-uuliyiin sare oo muhiima oo maraykan ah ayaa iyaguna waxay muujiyeen rajada wanaagsan ee soo taraysa tobanayo sannadood oo colaaday ay ka taagneed gacanka kuuriya oo abid hadda ay soo dhowdahay in lasoo afjiro colaadaasi kim jong un ayaa jimcihii waxa uu noqday hogaamiyihii ugu horreeyey ee ka socda dalka kuuriyada waqooyi ee lug uga tallaabay xadka kuuriyada koonfureed halkaas uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi munjain labada hogaamiye ayaa waxa ay ku heshiiyeen in laga fogeeyo dhammaanba hubka nukleerka ah gacanka kuuriya iyagoo ku dhaartay inay sii wadi doonaan wadahadallada soo afjaraya colaadda kuuriya
qaraxyo ismiidaamin ah oo laba aha ayaa ka dhacay caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul maanta oo isniina iyadoo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo labaatan qof oo ay ku jireen sideed wariyaal ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan konton kale kooxda isis ayaa ku sheegatay bartooda wararka in ay ka dambeeyeen weerarkaasi warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalka afghanistan ayaa xaqiijiyey dhimashada sideedan wariye oo markii qaraxa labaad uu dhacay ayagu halkaas ugu cararay in ay kasoo tabiyaan wararka qaraxii koobaad weeraro gintaalo loo adeegsaday oo la eegtay saldhigyo ay milatariga suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo xama ayaa t v-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo uu geystay cadowga saraakiisha suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambaysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay hase yeeshee ururka xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigiisu yahay london ayaa waxa uu sheegay in weerarkaasi israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan ku naf waayeen lix iyo labaatan askari oo dowladda taageersan oo iiraaniyin u badnaa ururku waxa uu sheegay in gantaaladaasi lagu bartilmaamaystay maqaasin madaafiicda lagu kaydiyo israa'il ayaa lagu tuunsan yahay in ay ka dambaysay weerar kan oo kale ah oo bishan horaanteedii lagu qaaday saldhigga ay leeyihiin ciidamada cirka suuriya oo ay adeegsato iiraan
xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka mike bambow ayaa sheegay isniinta maanta in dowladdiisa ay siin doonto wax kasta oo muhiim u ah israa'iil iyo falastiin oo looga dhigayo falastiin iyo israa'iil nabadooda mid taabagasha wuxuuna u jeediyey falastiiniyiinta inay kusoo noqdaan miiska wadaxaajoodka siyaasadeed ee dhinacyada waxaan sii wadi doonaa ka shaqaynta nabadda iyo rajada ugu weyn ee ay siin karta dadka labada dhinac ee falastiin iyo israa'iil in lasoo celiyay ayuu yiri bambo isaga oo ay dhinac taagnaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee jordan iman savadi iyo wufuud kaleeto bambo ayaa waxa uu ku sugan yahay jordan waxa uuna sheegay in ay tahay wax u quseeya labada dhinac in ay ugu dambeyntii go'aansadaan inay go-aan ka gaaraan haddii maraykanka uu garwadeen ka noqon doono labada dhinac in ay heshiiskoodii dib u ambaqaadaan iyo nabadeyntoodii safadi ayaa wuxuu dhinaca kale asna ugu baaqay xal laga gaaro ismarwaaga siyaasadeed ee labada dhinac ee falastiin iyo israa'iil laguna soo dabaalo gobolka mushkiladaha ka jira is-afgarad nabadeed inay tahay waxa ugu muhiimsan ee loo baahan yahay wakhtigan furana u noqon kara guud ahaanba gobolkaasi ammaankiisa booqashada dalalkaasi bambey ayaa waxay imaanaysaa kadib markii hal bil ah oo banaanbaxyo ay gaza ka socdaan oo ay wadaan falastiiniyiinta kuwaasi oo isu roga rabshado ayadoo ciidamada israa'iilna lagu eedeynaya inay dileen afartan falastiiniyiin ah
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weyn lagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington guddoomiyaha cusub ee baarlamanka ayaa maanta lagu doortay magaalada muqdisho waana maxamed mursal cabdiraxmaan waxaana uu helay boqol iyo afartan iyo toddoba cod isaga oo ka adkaaday ibraahim isaaq yarow oo helay boqol iyo siddeed iyo toban cod warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahna v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle qabashada xilka guddoomiyaha golaha shacabka waxaa u soo istaagay koo iyo toban musharax waxaase ka hor intaysan doorashadu bilaabin ka tanasulay xildhibaan aadan maxamed nuur aadan madoobe wareegga koowaad waxaa ku tartamay toban musharax iyadoo wareegga ay ka soo baxeen afar musharax wareegga labaad si loogu gudbaahina waxaa mar kale tanasulay laba musharax oo sheegnay ka hareen qaybta labaad ee wareegga ugu dambeyntiina waxaa isku soo haray xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo xildhibaan ibraahim isaaq yarow doorashadu ahayd mid adag howlka doorashada ay ka socotay xodxodasho badan iyo olol la xiriira guusha doorashada natiijadu waxay noqotay in doorashada uu ku soo baxay xildhibaan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan sidau ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ka ahna kusimaha guddoomiyaha cabdiwali sheekh ibraahim muudey laba boqol iyo lixdan iyo shan ayaa codaysay mudane ibraahim isaaq yarow wuxuu helay boqol toban iyo sideed mudane maxamed mursal cabdiraxmaan wuxuu helay boqol afartan iyo toddobo waxaa ku guulaystay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal cabdiraxmaan ibraahim isxaaq yar oo lagu guulaysta doorashada ayaa u hambeliyey guddoonka cusub ee baarlamaanka soomaal uu yeeshay isagoo hoosta ka xariiq oo la shaqayn doono guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan
mudane guddoomiye mudanayaal ugu horeyn waxaa sharaf ii ah inaan hortiina ugu hambaliyeeyo guddoomiyaha cusub ee golaha shacabka jamhuuriyadda soomaaliyeed ee la doortay loo doortay walaalkay mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan musharaxa laga guulaystay ibraahim isaaq yarow ayaa hadal uu ku sheeganayaa mid kafsala ka hor sheega golaha shacabka kaasi oo ahaa in odayaasha hogaamiye dalka ay u bateen dhanka musharaxa ka soo horjeeda taasoo keentay in natiijada dhankiisa ay ahaa weyso waana kalsooni weyn baan qabaa kaftankaygu wuxuu yahay tartankan waa runtii meesha aan soo gaarnay waad arkaysaan odayaashii iyo muxuu ahaa familkii ciddii madaxdu u ahaydna halkay muxuu aha iskugu tageen waad arkaysiin laakiin waxaan leeyahay hadda haddaad dhexdhexaad ka ahaan lahaydeen muxuu ahaa isbeddelka iyo rajada ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa waxay wixii aan ugu talagalay inaan ku kordhiyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha la doortay golaha shacabka oo ka hor hadla munaasha wuxuu sheegay inay tahay mas-uuliyad adag xilka maanta loo doortay wuxuuna hoosta ka xariiqay inuu ka dhabayn doono ballanqaadkiisi siyaasadeed la xiriiray hogaanka golaha shacabka waxaa aad waxaad igu aaminteen mas-uuliyad culus oo aad u ballaaran una baahan in aad loo ilaaliyo gudashadeeda adigana waxa aan ballan qaadayaa in mas-uuliyaddaasi aan u guto sidaa aad iigu aaminteen gudashada mas-uuliyadda qaran ee aad ii doorateen waxa aan idinka codsanayaa inaad igu taageertaan gudoomiyaha cusub ee la doortay maxamed mursa sheekh cabdiraxmaan ayaa buuxin doona kursigii dhowaan uu baneeyey gudoomiyihii hore ee baarlamaanka maxamed sheekh cusmaan jawaari labaiyo tobankii abriil kaasoo ku baxay khilaaf siyaasadeed oo ka dhex dhashay eedaha dowladda cabdulqaadir okey v o a muqdisho mahadsaned cabdulqaadir dhinaca kaleetana dadweynaha soomaalida qaarkood ayaa si aada ula socday doorashada baarlamaanka ula socdaan raade ayaa ka hadlay doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka soomaaliya mudane maxamed mursal cabdiraxmaan waxaa warbixintan magaalada baydhabo nooga soo diray waryaheena mukhtaar maxamed catoosh markii natiijada doorashada guddoomiyaha baarlamaanka lagu dhawaaqay mar qura ayaa magaalada baydhabo laga maqlayay dhawaqa rasaas kala duwan oo xaafadaha kala duwan ee magaalada baydhabo ka dhacayay taasi oo loogu dabaaldegayo guusha uu gaaray guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan shacabka magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona u hambeliyey guusha uu gaaray bashiir maxamed aadan oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada baydhabo isla markaana ay soo wada shaqeeyeen guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka ee la doortay ayaa sharaxaya waxa uu ka yaqaano maxamed mursal aragtidayda doorashada guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka aada iyo aad baan usoo dhoweynaynaa maxamed mursal waa nin aan aada isugu fiicannahay oo in badanna soo wada shaqaynay waa nin lagu haleyn karo danta qaranka soomaaliyeed uuna hogaamin karaa waa gartay maadaama uu yahay nin aada soo wada shaqayseen waxyaabaha aad maxamed mursal waxa uu aad lagu xasuustaa aan ku aqaanaa nin aada u run badan waxaa kaloo uu ku fiican yahay howlkarnimo wuxuu kaloo aada ugu fiican yahay inuu yahay nin aada u dhegaysta dadka sidoo kale qaar ka mid a dhallinyarada magaalada baydhabo ayaa soo dhoweeyey maxamed mursal in loo doorto guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona sheegay in wax badan dhallinyarada uu kala soo shaqeeyey magacay waa maxamuud xuseen cali aad ayaan ugu faraxsanahay guddoomiyaha cusub maxamed mursal guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka waxaan leenahay hambalyo maxamed mursal waa nin shaqooyin fara badan soo qabtay wasiir soo noqday ambasadar ka ahaa dalka turkiga shaqooyin kaloo maamul fara badanna soo qabtay marka waxaan leenahay ninkii ku habboonaa kursigaas ayaa maanta la doortay dadka magaalada baydhabo ayaa aada ugu mashquulsanaa tan iyo maanta doorashada guddoomiyaha baarlamaanka iyagoona kala socday warbaahinada kala duwan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xilal kala duwan ka soo qabtay dalka isagoona kasoo bilaabay heer degmo safiir xildhibaan wasiir iyo iyadoo ugu dambayntii haatan uu noqday guddoomiyaha golaha shacabka mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo janaay haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn ee xilligan hortaagan hogaanka baarlamanka su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa cabdixakiim maxamuud shirwac waxa uu weydiiyey cabdiqaadir maxamuud dhaqane oo hore u ahaa xildhibaan haatana daraasado ka diyaariya arrimaha soomaaliya iyo geeska afrika
marka u horeysa waxaan hambali u dirayaa guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed gudoomiyaha golaha shacabka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan baan leeyahay hambalyo allaha hawshiisa u dhibereeyo midda labaadna waxaan hambali u dirayaa sidoo kale baarlamanka federaalka soomaaliyada sharafta leh sida nabadgelyada ah maaragtay doorashada u dhacday waxaan dareemayaa walaal in ay hadda soomaali ay wadadii ay qabsatay dimuqraadiyadda ah qalalaaso siyaasadeed baa bilowday bishii maars afar iyo tobankeedii markii guddoomiyihii hore ee profesor maxamed ismaan jawaari iyo qayradii ka dhex dhacday baarlamanka marka waxaan aada ugu mahad celinayaa baarlamanka iyo dowladdaba madaxweyne farmaajo hogaaminayo sida nabadgelyada leh ee kala guurka uu ku dhammaaday oo hadda maanta baarlamanka soomaaliyeed uu guddoomiye doortay si nabadgelye ah maadaama mar ay qalalaasho dhacday oo xataa mar hub lala galay aqalka hoose ee baarlamanka waa hagaag waayo cabdiqaadir haddaynu eegno haatan kadib markii jawaari ama gudoomiye hore aqalka hoose baarlamaanka uu iscasilay waa tan guddoomiye maanta la doortay doorashadan guddoomiyaha la doortay maxay yihiin caqabadaha ama waxyaabaha ugu horreeya horyaalla ee haatanba ay tahay in waajibo waxaa ugu horeeya baarlamanka federaalka soomaaliyeed inuu mideeyo oo laba kala guruub aad moodo inay u qaybsamaayeen mucaarad iyo qoryad xukuumadda taageersan sidaa darteed waxaa hos ugu muhimsan waxaa weeye maadaama hadda uu yahay guddoomiyaha baarlamanka federaalka soomaaliyeed maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan inuu mideeyo baarlamankiisa oo ay maanta wixii ka bilowda ay baarlamanku noqdaan baarlaman soomaaliyeed oo midaysan hawsha ugu muhiimsan waa dib heshiisiinta baarlamanka midda labaad ee hortaagan waxaa weeye sida aad walaal aad u taqaano baarlamanka shaqadiisu waa laba arrimood waa dejinta iyo xeerka iyo qaanuunka shuruucda hor yaalla baarlamanka soomaaliyeed inuu ansixiyo oo uu shuruucdii uu dhammaystiro oo ugu horeeyo dastuurka qabyada ah sidoo kale waxaa hor yaalla guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed la xisaabtanka dowladda xukuumadda inay la xisaabtamo marka howlahaas baa hor yaalla sidoo kale waxaa hor yaalla doorashada loo socda twenty twenty in uu gacan ka siiyo in baarlamanka hadda lasoo doortay ay doorashadu ay noqoto one manon vote waxaana ugu muhiimsan inuu isku isku ilaalinta maamul goboleedyada baarlamankooda iyo baarlamanka federaalka soomaaliyeed inuu isku hayo taasoo ah dunta ugu muhiimsan ee jiritaanka soomaaliyeed way haddaynu gaar u soo qaadano cabdiqaadir n sidaynu ka warqabno arrinka tusaale ahaan oo kale midaynta baarlamaanka oo kale n iscasilaadii murankii ka dhashay jagadan markay banaanaanaysay guddoomiyihii hore ee aqalka hoose ee baarlamaanka maxamed cismaan jawaari xildhibaanadu aad bay ugu kala qaybsameen oo dabcan xildhibaanana isagay taageersanaayeen halka xildhibaano kalena ay kasoo horjeedeen dabcanna markaynu eegnaba natiijada soo baxday xubintii kusoo xigtay ama xildhibaankii kusoo xigay ee la tartamayay oo isaguna boqol iyo labaatan helay oo da tiro aan yarayn ay tahay waynu dareemi karnaa kala qaybsanaanta baarlamaanka gudihiisa ka jira siduu u midayn karaya maxaa la rabaa inuu la yimaado si uu xildhibaanada u mideeyo oo ay go-aan wada jira gaadhaan golihiina uu hogaamiyo isagu maadaama guddoomiye wada noqonayo waxaa horta loo baahan yahay inuu markii horta dareemo inuu yahay ninkii doortay iyo kaan dooraninba inuu isku mid yahay oo cadaalad u sameeyo waa jirtaa tuhun dibadda iyo gudahaba taagan maadaama maxamed guddoomiyaha baarlamanka soomaaliyeed uu ahaa wasiirka gaashaandhigga soomaaliya haddii dambe iscasilay dareemo waa jiraan dibadda gudahaaba ah maadaama wasiir gaashaandhig ahaa inuu iscasiday oo haddana guddoomiye isku sharaxay oo lagu tuhmayo inay dowladdu ay gacan siinaysay oo ay maaragtay taageersaneyd marka waa in uu muujiyaa in sawirkaas isaga ah uu yahay guddoomiyaha baarlamanka soomaaliyeed marka horena wasiir gaashaandhig ahaayo isagu iska casiray oo guddoomiyaha soo doortay in markaa ayada uu dowladda la xisaabtamo baarlamanka gudaha ku jira ee mucaaradka boqol iyo labaatanka gaarayana uu ka dhaadhaciyo inuu yahay guddoomiye baarlamaan oo dhexdhexaad ah oo dowladda la xisaabtamaya oo oo aabbo u ah oo mid doortay midaan dooraninba u cadaalad faro arrintaas loo baahan yahay waxaa ugu muhiimsan waa in uu ficil uu ku muujiyaa
baarlamaanka markaynu leenahay iyo weliba xukuumadda oo golihii fulinta ah waa laba hay-adood oo kala madax bannaan dabcanna wada shaqayn inay yeeshaan looga baahan yahay kana mida dhadhaarada ay dowladdu ka kooban tahay guddoonkan cusube la doortay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wada shaqayntii iyo weliba baarlamaanka xidhiirkii ka dhexeeyey xukuumadda iyo weliba fulinta ma isu soo dhoweyn doonaayo mid intii hore iskaga soo dhowaado may noqon doonaan mise haatanba sidii muranku u taagnaa xaalkoogii bay taagnaan doonaan ama way si kala fogaan doonaan walaal kolley la arki doona waa waxyaalaha inagu dhan aan sugayno iyo shacabka soomaaliyeed laakiin aad baa loo farxay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiyaha cusub ee baarlamanka soomaaliyeed waa nin oday ah waa nin ambasador kasoo noqday dowladda soomaaliyeed oo kasoo noqday dalka turkiga waa nin wasiir hore soo maray waa nin hadda wasiir gaashaandhiga hadda ahaa waa nin xoogaal ahaayo waddanka aan ka bixin waxaa la filayaa duqnimadiisii iyo mas-uuliyadiisii iyo tilmadiisii inkastoo professor jawaari uu oday ahaa oo rugcado ahaa haddana ninkana waa nin oday ah oo degan oo oo dadka yaqaana ku tilmaamayaan nin nabadoon inuu yahay marka waxaan filayaa inuu arrintaas iyada kusoo dhexi doono ku guuleysan doono sidoo kale waxaan saasoo kale filayaa aqalka soomaaliyeed ee baarlamanka ah oo korka marka la dhex marayo muqdisho aan dhisnayn iyo aqalkii kale oo sare ee aqalka sanadka ah oo isaguna ka fog inuu dhisi doono oo waxyaala hor yaalla aqal soomaaliyeed oo sare oo hoose oo aqalka shacabka soomaaliyeed oo dhismihiisu isku mid ka dhigi doonaan filaya insha allah tacaala waana sawirka ugu muhiimsana shacabka soomaaliyeed dhowrayaan
waa hagaaga halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington
markana magaalada beledweyn wararka ka imaanaya magaalada beledweyn ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu goordhoweed halkaasi gaaray waxaana safarkiisa uu la xiriiraa in uu u kuurgalo deegaanada ay saameeyeen daadadka iyo roobabka inta badan dadweynaha magaalada beledweyn ayaa halkaasi ka qaxay haddaba warbixin amuurtaasi ku salaysan booqashada madaxweynaha iyo xaalka guud ee magaalada siduu yahayba waxaa noo soo diray waryaheena xuseen xasan dhaqane madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta booqasho ku yimid magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu booqday goobihii ay dadku ku barakaceen ee duleedka magaalada gaar ahaan deegaanka ceel jaalle madaxweynaha ayaa waxa uu u koorgalay xaaladda ay ku nool yihiin dadka ka barakacay baladweyne madaxweyne farmaajo oo shir jira-id ku qabtay deegaanka ceel jaalle ayaa waxa uu sheegay in xaaladdu ay tahay mid ka khatar badan sidii loo malaynayay madaxweynaha ayaa waxa uu ku dhawaaqay in xaaladda fatahaadda magaalada baladweyne ay tahay musiibo qaran musiibada dabiiciga ah waan ugu yeerayna musiibo qaran oo runtii kulligeedna waad xanuujisay waan ognahay boqol kun dad kor dhaafaya maanta inay bannaanka degan yihiin in laga soo qaxay magaaladii weyneed ee baladweyne laga soo qaxay oo ay kulli biyo fadhiyaan oo weliba qaar dad ay weli ku go-odaysan yihiin oo la raadinayo sidii loogu geli lahaa alxamdulilah wax dhimashaha lama sheegin dhaawacyase waa jiraan waxaan idiin caddaynaya oo aan idinla wadaagayaa inaan inaan abuurnay aan samaynay magacaabnay guddi heer qaran ah oo musiibo oo uu hogaaminayo ra-iisaara ku-xigeenka madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay xaaladda ka jirta maanta magaalada baladweyne in ay tahay mid ka baaxad weyn waxqabadka dowladda federaalka waxa uu ka codsaday beesha caalamka in ay gacan ka geysato sidii loo badbaadin lahaa loona samato bixin lahaa dadka ku sugan baladweyne ee dhibaatadu ay u geysatay fatahaadda maxaa yeelay musiibadan waa musiibo runtii aada iyo aada u culus oo aan doonayno inaan ugu yeerno dowladda keligeed ma aha ummadda soomaaliya meel kasta ay joogaan iyo beesha caalamka annaga qaybta nooga soo aadan oo dowladda dhexa ah dowladda federaalka ah waxaan qaadanaynaa qayb aada iyo aada u weyn oo qayb dhex qayb qaybiga qayb dhexaadna waxaan qaadanaynaa insha allah hadduu ilaah yidhahdana waxaan ila soo gaaraynaa gargaar deg dega hadduu ilaah yidhaahdo waa jeclaan lahaa inaan imaado baladweyn baladweyne iyo hiiraan iyo hirshabel inaan imaado iyadoo isaan ka wanaagsan tahay oo aan magaalo magaalo u maro oo aan dadka arko oo aan qiimeeyo xaaladaha dadku ay ku jiraan laakiin haddee wax walba waa xikmad ilaahay iyo xukun ilaahay inaan maanta halkan imaado dhibkaanna idinla wadaago laba maalin ka hor ayay dowladda soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday guddi heer qaran oo ka kooban labaiyo labaatan xubnood kuwaasi oo loogu talagalay in ay wax ka soo qiimeeyaan xaaladda ka jirta magaalada baladweyne iyo deegaanada ku xeeran oo ay fatahaaddu halakaysay ilaa iyo xilligan ma jirto innaba la ekaatee wax gargaar ah oo ay heleen dadkii ka barakacay magaalada baladweyne kuna dhibaataysan duleedka bari ee magaalada xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne dhinaca kale gobollada ay daalad ku saameeyeen ayaa waxaa ka mid a gobolka shabeellaha dhexe caashi ibraahim aadan ayaa khadka telefoonka ee jowhar waxay kula xiriirtay guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayare makaraan waana kan warayskaas aada iyo aada umahadsan tahay fatahaadaha huyiga iyo roobkaba wax badan ay ku yeesheen gobolka shabeellaha dhexe degmooyinka uu ka maro webiga shabeellada dhexe degmada jowhar ilaa mahadaya balcad waxay u badan yihiin soona maaragtay mahadaay iyo jowhar ayay fatahaada u badan yihiin adiga qeybo kamida waa la xiray magaalada dhexdeeda mid ka baxday waa la xiray waa lagu guuleystay dhowr qeybood oo kamida dhinaca bari u baxdana weli way socdaan waxaa jirta maandheere mid ka baxday oo hadda iyadana shaqadeeda ay socoto sidoo kale waxaa jirta roobka xareeda inuu gooyo wadada udhexeysa maaragtay jowhar iyo balcad meelo kamid ah oo qalimow iyo gasaal intuu dhexle ay biyo badan oo muddooyin badan muddooyinkan xiliyadii dambe oo dhan aan la arki jirin ay roobka oo aada u da-ay wadadana ay gooyeen ayadana shaqadeedii waa la wadaa birihii maaragta soo gebagaboobay marka sidaasay u saameeyeen aada iyo aada marka guud ahaan waxa meelaha ay ka saameeyeen waa intaas marka laga soo tago waddooyinkaas ay xireen iyo kala go-a ay ku keeneen isu socodkii magaalooyinka iyo tuulooyinka khasaaraha maxaa ku cabiri kartaa
khasaaraha haddii aan maaragtay lala dagaalamin khasaaro badan ay geysaysa hadda maandheer oo kaleete waxay dhul badan iyo wadada inay si badan u aafeyso dad badan ay dhibaato ugeysatay samay kartaa haddii aan maaragtay lala dagaalamin oo maarata hadda un dadaal badan aan lagu wadaa la xiri waayaa laakiin qeybaha bari ubaxayo oo kale inay waa laga yaabaa dad ay xoogaa ay barakacshaan ama ay wadooyinka ay xoogaa ka xiraan laakiin marka ugu dambeyso waxay isu bedelayeen in maaragtay dhulkaas dhul dheereedka uu markaas laga faa'iideysta ay galaan hadda midda ka baxda oo kale dhinaca bari oo kale biyo baxadii daraad baxday dalagii kasoo go-ay haddana baabiyo haysaa marka waa mar kastaba maaragtay fasalkii biyo baxada kasoo baxay haddana dib inay khasaaro usii geysaysa ayay markasta sameeyaan biyaha marka waxaana u wada sabab waxaasoo dhan biyo xireenadii waxaas lagu dhimi jira inay maaragtay baaba'san yihiin marka d- dhibaatooyin waa geysaan hadday baxaan ama deegaan ay dadka barakicihayaan ama dalag meel ku yiliin bara- ay ay baabiyahayaan dhibaato inay geysayaan waa mid maaragtay la ogyahay waa taas marka dhibaatada ma qiyaasteen oo ma qiimayseen intay la eg tahay dhibaatada hadday noqon lahayd barakaca hadday noqon lahayd beeraha ay biyahaasi ay galeen oo ay aafeeyeen ma qiimayseen intay la eg tahay dhibaatada weli qiimeyn guud lama sameynoo biyuhu hadday maaragta baxeen ee, dhul aada u baaxad weynna waa ga- waa waa galeen haddana way kusii socdaan weli marka qiimeyntu way dhimanta hadda hawshiina way socotaa marka gebageba qiimeyntu way dhimanta haddii ulaa jira waxaad ka warantaa inta badan marka ay sidana kale een, fatahaado u dhacaan oo dhulku uu biyo galo een, dhibaatooyin badan oo dh- xagga caafimaadka dhaca ilaa iyo hadda een, wax saameyn ah oo dhinaca caafimaadka oo ka dhashay ma jiraa een, fatahaadahan Ee, weli hadda naama soo gaarin wax maaragtay xagga caafimaad darada ka dhashay maaragtay in saameyntan ka dhalatay welina ma ay soo gaarin laakiin markay biyuhu ay maaragtay ay aada u baxaan ama ay meelaha tuulooyinka ay galaan ay sidaas oo kale marka caafimaad darada saaxisha ay ka dhalayso waa midaas qaarkood qaybo kamida weli tuulooyinka waa un dhinac mareen oo dhul beereedkay baabiyeen oo tuulooyinka maaragtay weli ma aysan gelin tuuladii laakiin hadday tuulooyinka galaan ay markaa gaarta inay tuulooyinka kusoo noqdaan way imaahayaan cudurrada iyo iyo dhibaatooyinka ay ay ka dhalan kara way imaahayaan waxaad sheegtay in wadooyin badan oo dhinaca tuulooyinka aada in ay biyaha fariisteen oo isu socodkii ay kala xireen sidee dadka isu soo gaaraa sidee noloshii u socotaa hadda nolosha gobolka hadda way fiican tahay oo waxaa furmay jid wareegaha furmay wadadana hadda waa la iyadana shaqaa laga qabtay haddii ulaa yiraa beri inay maaragtay gebagabowday wadada oo kale noqotaan rajeyna haddii ulaa yiraa maxaa ka mid a shaqooyinka laga qabtay ma biyaha laga saarayey ma dooxaa loo jeexay shaqooyinka laga qabtay wadooyinka biyaha ay fadhiyaan waa shaqooyin nooceeya waa la mari karaa oo wadada biyahaas ka fadhiiseen culeys weyn male laakiin wadadan waa biyo dhinac inta ka yimid oo wadada dhinaca kale u gooyhayo marka wadadii dhexda ka gooyeen marka wadadii aad jabtay miya Ya.
oo go'day wadadii yaa jabtay sidaas ay u jabtay wadada marka in biyihii laga xiro biyihii markii laga xiro kadibna wadadii maaragtay go'day in la dhisto ayaa maaragtay maamulka gobolka iyo dhammaan gaadiidka iyo guddiga ma ganacsatada iyo maaragtay ganacsatada ugu waaweyn gobolka ay ka shaqeeyeen hawshiina meel fiican ay maraysaa berina inay soo gebagabdo wadadii ay gaadiidka soo maraan rajeeyin haddii ulayi wadadaasi muhiimad intee la eg bay u leedahay gobolka muhiimadda ugu weyne uu leedahay gobolka xilliga roobka daa gobolku mogtahay ma ahan wadooyin badan ma laho dhulkana waa caasimada mm, gobolka dhoobey waa dhulka ku wareegsan marka wadada kale ay wax kasoo galaan waa wadada muqdisho iyo asiga udhexaysa waayo haddii wadada ay go'do haddana mogta dhinacihii kale intaa go'doonahayo dhulka haddii uu roob da'o oo wadooyin maaragta dadku ay ku gaari karaan tuulooyinka ama ay ugu safri karaan aysan jirin wadadii kaliyo haddana maaragtay lasoo maraayo ama wixii muqdisho ka yimaadana ay ku imaahayeen wixii muqdisho aadayna ay ku imaaha ay u baxayeen haddii labadiba ay maaragtay wadadii ay go'do waa macnaha saameynta ugu weyn ay ku yeelahaysaa bulshada degan gobolka shabeellaha dhexe kaasina wuxuu ahaa axmed mayare makraan oo ah guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu isagoo magaalada jowhar jooga uu khadka telefoonka ugu warramay caashe ibraahim aadan caashe cuud halkaa dhegaystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qaybihii ka harsanaa idaacaddeena qodobada idinku soo maqalna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka roona madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa tilmaamay maanta oo isniina in kulanka la qorsheeyey inuu dhex maro isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un in lagu qabto dhulka ka caagan militariga ee xadka labada kuuriyood madaxweyne trump ayaa rajo wanaagsan ka muujiyo kulanka loo qorsheeyey inuu qabsoomo bisha may ama horaanta bisha juun kadib markii wadahadal ay sabtidii yeesheen madaxweynaha kuuriyada koonfureed moon iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi jaban shenzo abe wadahadalaasi uu madaxweyne trump ku tilmaamay kuwa si wanaagsan u dhacay mas-uuliin sare oo muhiimahoo marayka ah ayaa iyaguna waxa ay rajo wanaagsan ka muujiyeen oo ay sheegeen inay soo tarayso tobaneeyo sano oo colaadi ka taagneed gacanka kuuriya oo abid hadda ay aad u soo dhowdahay in lasoo afjiro colaadaasi kim jong un ayaa jimcihii waxa uu noqday hogaamihii ugu horreeyey ee ka socda dalka kuuriyada waqooyi oo lug ugu tallaaba xadka kuuriyada koonfureed halkaas uu ku gacan qaaday madaxweynaha dalkaasi muunjayin qaraxyo isxige oo ismiidaamin ahaa ayaa waxa ay ka dhaceen caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul maanta oo isniina iyadoo ay ku dhinteen in ka badan shan iyo labaatan qof oo ay ku jireen sagaal wariyaal ah waxaana ku dhaawacmay in ka badan konton isis ayaa bartooda wararka waxay ku sheegteen inay ka dambeeyeen weerarkaasi islamarkaasina ay qaadeen warbaahinta gudaha iyo midda dibadda ee dalkaasi afghanistan ayaa xaqiijiyey dhimashada sideedan wariyey waxa ayna noqonaysa dhimashadii ugu tiro badneed oo qaraxyo hal mar a dhacay ay ku dhinteen sagaal wariye markii ugu horreysay caalamka weeraro gantaalo loo adeegsaday oo lala eegtay saldhigyo ay milatariga suuriya ay ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo xama ayaa t v-ga dowladda dalkaasi uu ku tilmaamay gardarro cusub oo cadowga u geystay saraakiisha suuriya wax faahfaahina kama aanay bixinin cidda weerarkaasi ka dambeysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay hase yeeshee ururka xuquuqda aadanaha suuriya ee fadhigiisu yahay london ayaa wuxuu sheegay in weerarkaasi israa'iil ay fulisay ayna ugu yaraan ku nafwaayeen lix iyo labaatan askari oo dowladda taageersan oo iiraaniyiin u badnaa
weli washington iyo idaacadda habeenimo ayaad dhegaysanaysaanee haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban waryaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar maxamed ayaa noo haysa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban xaalad adag oo dhanka bini'aadinimada ayaa ka taagan magaalada beledweyn ee gobolka hiiraan kadib daadad ka dhashay fatahaad uu dhowaan sameeyey webiga shabeelle ma ahan markii ugu horreysay oo fatahaad sameeyaan webiyada shabeelle iyo jubbo waxaana jiray in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah kuwaas oo galaaftay nolosha dadka ku teedsan meelaha ay maraan webiyada gobolada dalka soomaaliya haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan taagan ma dowladda federaalka mise maamul goboleedyada dalka ka jira waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya sayid xasan cali wasiira dowlihii hore wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey sayid xasan cali runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkaa ka taagan sababtu waxay tahay wadanku wuxuu noqday maamul goboleed dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay samaysay wakhtigii ay hadda meesha joogtay haddana waxaad moodaa weli inayse awoodeedu ayse gobolada ayse wada gaarin marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi hadday ahaa lahayd amni darada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada webiyada oo hadda ka jira marka waxaan leeyahay waxaa iskale maamul goboleeda ayaa iskale dhibaatada halkaa ka dhacda oo dusha saaranaya aad baa umahadsan tahay sayid xasan cali dibbaan kugu soo laaban doonaa maxamed cabdiraxmaan yaxye yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortegi lahaa amaba wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha webiyada sida midda hadda taagan oo kale
anigu hadda ilama muuqato in lagu eedeeyo maamul goboleed iyo dowlad federaal intaba dalka waxaa weeye marxaladihiis burbur dheer buu soo maray maamul goboleedana waan la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadihii waxaa ka horiyay abaaraa sidaa la socotaan dalka abaaro baahsan baa ka dhacay gurmud qaran baa la sameeyey fatahaadahan hadda maanta bilowda meel wax soo laalaabtay muddo badan maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo marka waxaa weeye xaaladda ayada ah waa musiibo qaran waxaa loo baahan yahay gurmud guud ahaaneed sidii xukuumadda ra-iisul wasaaraha shalay uu u qabtay guddi guddiga iyada uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu guddoomiye u yahay arrintaa waa musiibo qaran weeye ummadda soomaaliya oo dhammaan in lagu gacan laga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahanya maamul goboleed maanta maaragtay lagu haleyn kara arrintaas iyada ana iyo muuqato haddii aan dib ugu laabto sayid xasan cali waad dhegaysanaysaa dooda injineer maxamed cabdiraxmaan waxaan ogsoonahay webiyadu wakhtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactirama aysa helin webigu gebigiisa ma wada jilicsana meel walbana kama wafataho webigu sida aan la soconno oo aan shaqo badan ka soo qabto meeshoo aan xog badan ka hayo webigu meela dhifa ayuu maxaan ku sheegaa uu ka dilaaca uu ka fataha taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe dowladda federaalku way ku mahadsan tahay laakiin ayada nafteeda de waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahi ayaana dusha ka saaraya anugu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda sababtu waxay tahay wax yar ka hor dhowr bilood kahor waxaan ka cabanaynay webigii oo guray biyo la-aan aruntii waxaa ka horeysay abaara ka horeysay waxaa kasii horeeyay fatahaad midaan lamida ayaa kasii horeysay marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadka hore dhacday ama sanadka ka horeeyey in looga tusaale qaato oo tanna laga hortaga ayay ahayd maahan waqtigan gurmudku inkastoo de wanaagsan yahay oo soo dhaweynayno haddana waxaa ka habooneed in laga hortago oo laga taxadiro waxaana rajeynaya insha allahu sanada dambe in laga taxadiri doono insha allah waxaan siinayaa injineer maxamed cabdiraxmaan arrinta iyada hadda uu ka dhawaajiyey yana iima muuqato maamul goboleedyada waa la soconaa waa maamul goboleedyo curdun oo hadda socod baranhaya oo mar dhow la asaasay kabasitigaasna ma lahan maanta ay ku sameeyaan maaragtay awood yani biyoxireen ay ku sameeyaan ma lahan ma lahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro karo loo baxsado bushon looguma tuuri karo maamul goboleedyada arrinta ayada waa maamul goboleed hadda socod baran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waxaa weeye lagu mashquulsanaa amniga kowka ah amniga lagu mashquulsiya hadda fatahaaddan waa mid minalaahi rabbaani oo timid laguma tashanaynin horena macnaha qorshihii dowladdii dhexe ay siyaad bare u samayseen waa burburay oo dalkii burburkii u raacay biyo xirana waa jireen keedad waa jireen wixii o dhan waa burbureen dowladdii laga baahnaa in hoolahaas u istaagtana waxaa weeye si guud ahaaneeda waxay u muuqataa in meesha dayacnaan weyn ay ka jirto insha allahu tacala laakiin waa ilahi waxaa ka rajeynayaa inay iska soo afdo dhammaan doonaan haye sayid xasan
anigu waxaan injineerka waa ka fikri duwanaa runtii si guud waan ogsoonahay in dowladda federaalku ay waddanka xukunto laakiin haddana waxaa laga doonaya maamul goboleedyada diyaargaroow ah dhibaatada soo socota inay u diyaargaroobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaargaroobaan xilliga roobka waxay yidhahan roobkii baa noo da-aya waa inaan usii diyaargaroobnaa qalabkii aan samaysana saas si lamid a waxaa laga rabay in waa ogyihiin webigu inuu fataho sanad kasta ayuu fatahaa waxaan marka eedda dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saarayaa maamul goboleedyada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filaya runtii aanan uga hortegin middan hadda beledweyne ka jirtana ay ugu weyn tahay marka si guud anugu waxaan aan aan dusha ka saarayaa mar walba aan dusha ka saarayaa maamul goboleedyada runtii arrin kasta amba howl kasta ee hagaagi weysaayay waxay yidhahdaan soomaalidu amba waxbaa ziyaada oo dheeri ku ah amba waxbaa nusqaan ku ah marka waxaad moodaada inay nusqaantu tahay oon ficil la-aan ama shaqayari ka jirto maamul goboleedyada marka markasta ahi anugu dooda waxaan dusha ka saarayaa maamulka maamul goboleedyada amba maamulka meesha ka jira injineer maxamed cabdiraxmaan waad maqlaysaa sayid xasan cali wuxuu qabaa in dhaliishu maamul goboleedyada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortegaya dhibaatadan ka hor intaysan dhicin amaba looga gaashaamanaya inay la yimaadaan adigu taama kuu muuqata ani ima muuqato taayida ah maamul goboleedyada waa la soconaa xogtooda waa ognahay wax inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xeleen iska daaya waxayse ku shaqeeyeen xataa caasimadoodii oo waa la soconaa cabaasitigooda waa la soconaa ani taayida ima muuqato uu wasiirka walaalkay hadda uu ka shanqariyey habasxanaan waa iska jiri kartaa oo dalkao dhan baa macnaha xaaladuu ku jira waa la soconaa burbur lixaadlaan soo marnay haddana macnaha middan kow ma ahan fatahaadaha ka horeeyey oo hore u dhacay oo mid kala dhacay oo abaaraa dhacay oo wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii unbay la mid yihiin sidii lagu xalin jiro baan lagu xalinaa insha allahu tacaala mas-uuliyad waradeeda u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed keligii laguma haleyn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedeed inay iskaashadaan macal shacabka oo iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortegi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ay ku badbaadsan karnaa inkastoo dowladda federaalka ay hadda guddi u saartay sidii musiibadan looga jawaabi lahaa haddana arrinta waxaad moodaa dhowr jeer inay soo laabatay oo dhibaatadeedu ay mar walba taagan tahay si arrintan wax looga qabto maxaa la gudboon dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sayid xasan cali waxaa la gudboon in webiyadii dib loo dayactiro waxaa la gudboon in la sameeyo meelihii biyo xidheenka ahaa oo runtii xilliga biyuhu ay soo bataana kayd laga dhigo xilliga biyihii laga maarmo weyuhu biyaha uu joojiyena dib loo furo dib loo isticmaalo dowladda federaalka iyo maamul goboleedka waxaa la gudboon in ay iska kaashadaan oo joogteeyaan dhibaatada soo noqnoqotay hadday aalaheetan abaarta looga hortago iyo hadday aalaheetan aaranka looga hortago sida hadda biyaha fatahaada injineer maxamed cabdiraxmaan yaxya adigoo soo koobaya gabagabada doontaan isla soo gaarnay waxaa loo baahan yahay si guud ahaaneed in loo u samayso dowladda federaalka ah dalkan ayadaa wax laga weydiinayaa inay u samayso qorsho howleed looga horteegi karo arrimaha ayaga ah xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay sayid xasan cali wasiiru dowlihii hore wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle iyo injineer maxamed cabdiraxmaan yaxye inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhagaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
saynab abuukar ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaysay halkaad weli nagala socotaana waa washington laba qarax oo isxiga ayaa maanta waxa ay ka dhaceen waddanka afghanistan waxaana wararku ay sheegayaan in ay ku dhinteen ugu yaraan shan iyo labaatan qof oo ay ku jiraan sagaal weriyaal waana dhimashadii ugu badnayd ee suxufiyiinta ee mar keliya ku dhinta waddankaasi afghanistanna weerarada ka dhaca jacfar kuukay ayaa dilkan suxufiyiinta wuxuu ka wareystay xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimu aada iyo aad aad umahadsan tahay jacfar runtii aada iyo aad ayaan uga xunnahay una tacshiiraynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka afghanistan oo runtii meherad maaragtay ama shaqo islamid ahan wadaagno iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leeg ay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow toban wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen marka waa arrimo inta badan xanuunka aan la wadaagno waana wax ka dhaca dalkeena maadaama ay meelo badan isaga eg yihiin dalka afghanistan iyo dalkeena soomaaliya dabcan qaraxii hore markii uu dhacay oo weriyayaashu ay soo aadeen goobta weerarka uu ka dhacay si ay u tabiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalatay ayaa qaraxa labaad lala bartilmaameedsaday arrimo noocaas oo kale ah ma ka dhacaan gudaha waddanka soomaaliya aada iyo aad bishii juun ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii waxaa jiray qarax ka dhacay hoteelka dayax ee magaalada muqdisho markii qaraxii weynaa uu dhacay ayaa weriyaal badan ay u carareen meeshii oo ay tageen oo ay rabeen inay sawirro iyo filmaan kasoo qaadaan waxaa ku dhacay maaragtay gaari meesha looga tegay oo qarax labaada ayaa weriyaal badan ay waxyeelo kasoo gaareen weriyaashu marna maaragtay waxay tagaan markii dhacdadu ay dhacdo kadib ay halkaa tagaan sida hadda dhacday oo kale marna waxay qeyb ka yihiin tabinta meelaha dadku isugu yimaado ayay sidii maaragtay qaraxii weynaa ee ka dhacay hotel shamo weriyaal badanaa ku dhintay weriyaashaana waxay ahaayeen kuwa u tegay meesha inay maalinta munaasabada dhaceysay ay maaragtay dadweynaha usoo tabiyaan mararka qaarkoodna waxaba dhacdaba sida maaragtay village maaragtay maqaayada la yihahdo oo teatarka u dhow dhowr jeer ka dhacday in wariyaasha qarax lala bartilmaameysado marka waxyaabaha soomaaliya ka dhaca ay kamid tahay in wariyaashu marka qarax ay dhacaan inta cararaan waxay ka dhacday hotel saxaafi hortiisa oo wiil wariye ah dhammaadkii labada kun lixiy tobankii sidaasoo kale ugu dhintay isagoo sawir qaadaya qarax gaari uu maaragtay ka dhacay marka wax soomaaliya maaragtay ka dhaca caadiyan oo aan maaragtay nagu soo noqnoqnay wariyaal badanna ay nagaga tageen dabcan waxaa mar walba la sheegaa in nafta wariyuhu ay ka muhiimsan tahay warka uu raadinayo dhacdooyinka hadda aad soo tirisay maadaama ay horay uga soo dhaceen gudaha waddanka soomaaliya ma jiraan wax tallaabooyina oo la qaaday oo looga gaashaamanayo in dhibaatadaasoo kale ay soo noqnoqoto oo ay mar kale dhacdo aada iyo aad wacyigelin badan ayaa maaragtay laga sameeyey tababarana waa laga sameeyey laakiin waxaa xusuus mudan in dadka maaragtay ay soo gaareen waxyeeladaasi ay kamid ahaayeen dad tababaran oo hay-ado caalami u shaqeeya laakiin mar mar walba oo dadka inta badan waxay maaragtay ku fikiraan inay cararaan oo sheekada aan laga horumarin maaragtay qaarkood waxay leeyihiin dhugdhugle ama mootooyin ay wataan marka ay qarax maqlaanba maaragtay islamarkiiba meesha ay u cararaan ayagoo kule maaragtay haddii boolisku yimaaday ciidanku hadday yimaadaan iyo maaragtay meesha waa la iska celinaya marka intaanan maaragtay ciidanku uunan imaan ka horanba maaragtay sawirada iyo wax u dhaceen aan qaadanayna marka waxyaalo badan ayaa ka soo gaarta oo naftooda ku imaanaysa xitaa mararka qaarkood khatar waxaa loo malayn karaa in maaragtay ay dad dhibaato wata yihiin maadaama meesha ay ku cararayaan oo waxyaalo ay kasoo gaari karto oo sababtoo ah marka islamarkiiba waxay isaga dhalanaysa ciidanka haddii meesha lagu soo daadbayo waxay samaynayaan maaragtay arrintii faraha ka baxaysa marka dhib badan ayaa wariyaasha kasoo gaara laakiin wacyigelin waa laga sameeyey waana la wadaa maaragtay in had iyo jeer wariyaasha lagu dhiirigeliyo inay naftoodu ay ka taxadiraan oo aanay maaragtay meelaha tahalukada iyo meelaha khatarta ka jirta isku tuurin iyagoo uga raadinaya dhacdooyinka aad ka soo sheekaysay ee gudaha soomaaliya ka dhacay iyo tan maanta ugu dambeysay ee dalka afghanistan ka dhacday ee ilaa sagaal ka wariye ay ku dhinteen maxay ka baran karaan wariyayaasha soomaaliyeed runtii cashar weyn ayaa laga baran karaa maadaama mar walbaba qaraxyada lagu dhimanaya ma aha qaraxa koowaad ee meesha ka dhacay ka qofka ilaahay markaa uu qoraya meesha jooga ama dadkii markaa meesha jooga ku dhimanaya laakiin dadkan waa dad maaragtay u cararaya meeshii oo doonanaya meeshii qaraxii ay ka dhaceen si ay war uga soo tabiyaan laakiin naftoodii ayay halis gelinayaan waad qiyaasi kartaa meel inta weriyaal isugu yimaadeen xataa hadda wararka qaar waxay sheegayaan qofka maaragtay inuu weriye iska soo dhigay oo wariyaasha uu maaragtay lasoo dhex galay qaraxi oo saas ay unoqotay sababta ay inta badan u dhinteen wariyaasha marka ma garan kartid qofka maaragtay yaa wariyaha iyaanan ahayn xilliga lama kala saari karo qof maaragtay cid wax isweydiinaysaa ma jirto marka khatar weyn ayaa ku jirta marka meelahaas oo kale qarx ay ka dhacaan marka waxaa loo baahan yahay si feejignaana ku jirto qofku inuu uga fikro naftiisa islamarkaana si taxadar leh oo ay maaragtay in uu u raadiyo warkiisa mana jiro war ama sawir u qalmo qof inuu u geeriyoodo ma jiraan tababaro adinku ka urur ahaan iyo weliba cid kale oo aad la kaashanaysaan haddii ay jirto ma jiraan tababaro aad siisaan wariyayaasha oo ku aadan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen marka dhibaatooyin noocan oo kale ahi ay yimaadaan waxaan ka warhaynaa in soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada ugu halista badan leh ee uu weriye ka shaqeeyo aada iyo aad ilaa iyo bishii december ee hadda naga tagtay labada kun todobiyo tobankii ilaa iyo hadda laba boqol iyo siddeetan wariye ayaa tababaro lagu siiyey guud ahaan dalka gobolada kala duwan ee maamul goboleedyada marka dadkaas tababarada qaadanayay waxyaabaha ay wariyaashu barteen gaar ahaan kuwa dowlad goboleedyada waxaa ka mid ahaa arrinta la xiriirta safetiga ama badqabka wariyaha oo runtii dad khubara oo maaragtay aqoon u leh habka maaragtay ciidamada iyo habka maaragtay tabinta maaragtay waayo aragnimo dheer u leh ay casharo siinayeen wayna socdaan sanadkanna haddii aidmo kuwo kale ayaa noo qorshaysan oo qaarkood markii hore waxaan bartilmaameedsanaynay wariyaasha caadiga ahee maaragtay soo tabiya sheekooyinka laakiin markan waxaanu ka fikiraynaa in xitaa dadka farsamo yaqaanada ama filinduubayaasha oo ah inta badan kuwa khasaaruhu ay kasoo gaarto in iyaguna tababaro ay helaan waa hagaaga kaasina waxa uu dhegeysta lahaa xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimuun oo khadka telefoonka ugu warramayey jacfar kukaay xaabtana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii qurbe waxaad soo jeedinaysaa zaare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijkeenna qurbe toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay soo bandhigista qaabka dharxirashada ee habka modelinka loo yaqaano oo toddobaadkan lagu soo bandhigay dharka hiddaha iyo dhaqanka soomaaliya gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington halkaasi oo dhaqaale aruurin loogu sameeyey carruurta agoomanka ay ku jira ugu yaraan shan xero oo looga ooday deegaano hoos yimaada dhulka soomaalida xafladdaasi oo ku bilaabatay dhallinyaro loo soo xiray dharka waddamada deriska ah ee afrika ayaa markii dambe waxaa soo fuulay masraxa dhallinyaro loo soo xiray dharka hiddaha iyo dhaqanka ee macawiista iyo cimaamadaha iyo sidoo kale alindiga dumarka soo qabanqaabista xafladani ayaa waxay ahayd mid ay lahayd ururka haweenka waqooyiga ameerika ee nazwa loo soo gaabiyo magaciisa waxaana madaxa ururkaasi canab maxamuud cali oo sidoo kale gacanta ku haysa xarumaha agoomankan lagu quudiyo ee deegaano dhulka miyiga u badan ay sheegtay in xanaanada ilmahan ujeedada ugu badan ee u furtay ee tahay sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho iyo korriimaad fiican maadaama aysan haysanin waalidiin iminka caawa waxaanu qabanqaabinaynaa waa fashion show fashion showgana waxaanu u samaynaa carruurta agoonta ah ee aan anigu ka mas-uulka ahay ee joogta magaalo dhowr magaalo oo ka mida dhulkii shan sentar baanu ku ku leenahay mid bay ku bilaabantay laba saddex afar kii shanaad baanu hadda furaynaa marka caawa waad aragtaa maasha allah sida looga soo qayb galay sida faashinkii ay iminka kii soo naswa ayaa soo socda soomaaliga ha kii soomaaliga ahaa soo socda aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sababtoo ah dad badan baa diamond sponsor ah dad tigidhadii dad badan baa iibsaday dadkii way way markaad u sheegto aad iyo aad bay u jeclaysanayaan waxaad qabanayso ay arkaan maxaad carruurta.
rajeenaysaa inay dhaqaalahaan idinkaga soo baxdo Wallahi.
dhaqaal arunta dhaqaale aruntan anigu een, goolkaygu wuxuu ahaa ama mabda'aygu caawa ilaa ilaa labaatan kun inaanu ka qabanno waa socotaa xafladii marka insha allah saasaan ku rajo tuulooyin kala fogfog waa villageska qorolugud bay ka furan tahay buuhoodlay ka furan tahay ee gaalkacyaanu imika ka furaynaa een, maxay ka furan tahay q- mid kaloo qabri hulu la yidhaaho wadaamago qurba joogta ayaa had iyo goorba ah gacanta ay ku tiirsan yihiin dad badan oo ku nool magaalooyinka iyo dhulka baadiyaha ee waddanka kuwaasi oo ehelkooda qaarkood aysan u soo dhoofin amaba ay u soo dhoofeenba cali maxamuud cali ayaa waxa ay qabtaa in ay muhiim tahay in qurba joogta oo laban laabta waxqabadkooda ay muhiim u noqonayso nolosha kumanaan dad ah haddii aysan ahayn malaayiin ku dhiban gudaha waddanka wallaahi waxaan odhan lahaa aad iyo aad baa baahidu u badan tahay caruurta agoontoodana aad bay u badan tahay meel kastoy joogaan soomaalida agoontooda aad bay u badan tahay marka qofka bani aadmiga ah ilaahay wuxuu inoo keenay inaynu wax ka bedelo wixii inaga liita marka maxay ahayte waxaan odhan lahaa ama kanaan wadno contribution sameeya oo oo maxay ahayte website-ku waxaa la yidhaahdaa orphan care dot u s ama waxa eh, sama- kuwa aad la joogtaan magaalo kasta dhibaatada iyo waa ka jiraa baahidu marka bes fadhiga ha laga kaco haddaynu ummadda soomaaliyeed nahay meel kastaan joogno magac kastaan isku sheegno inaynu iswada taagno oo aynu aynu wax ka bedelno caruurta tacliinteeda ayaa tacliin baa lagu kala hadhay adduunka education is the key haddaana caruurteenu education haysan furihii waxbarashada weeyaan tacliintu ama quraan aan ka bilowno ama maxay ahayto primary education aan ka bilowno ama high school iyo jaamacad aad iyo aad ba caruurta inoogu baahan yihiin haddaynan innagii wax haysanay oo ilaahay inoo dhiibay maaragtay cilmiga een waxa yar aynu ka barannay iyo maaragtay dhaqaalo oo nafteenna ka badan haddaynan inagu aynaan gaadhsiinin yaa gaadhsiinaya caruurtaas iyay leeyihiin dhallinyarada ka soo qaybgala xafladdaasi qaar badan oo ka mida waxa ay ku dhasheen waddankan qaarkoodna waaba ay ku koreen mo black oo ah wiil dhallinyaro ah oo si weyn loola dhacay majaajilo uu ka soo jeediya halkaasi laakiinse inteeda badan ku qotantay marxaladda soomaaliya kana hadla had iyo goor jaamacadaha dalkan maraykanka ayaa waxa uu soo bandhigay gabay ingiriisi ahaa oo intiisa badan uu gundhig uga dhigay marxaladaha ka jira soomaaliya inkastoo luuqadda soomaaliga ay ku adkeyd mo maadaama uu ku koray wakhtigiisa inta badan uu ku qaatay dalkan haddana fariinta uu gudbiyey waxay ahayd mid ka turjumaysa dhibaatada waddanka ka jirta iyo muhiimadda ay u leeyihiin kaalmooyinka noocan ee dadka qurba joogta iska aruuriyaan mo markii uu ka soo degay masraxa ayaan weydiiyey bal inuu barnaamijka qurba uga warramo waxa uu ka aaminsan yahay dhaqaale aruurinta iyo isimaatinka soomaalida noocyadan oo kaleeta ah My name is uh, Mo Black. Uh, I come from Mogadishu, Somalia. Uh, this event is very important to uh, the Somali community, especially with um, Sister Ainab running it. She she makes uh, she makes it.
magacaygu waa mo black waxaan ka imaaday magaalada muqdisho ee soomaaliya xafladdan waa mid muhiim u ah jaaliyadda soomaalida gaar ahaana gabadha soo qabaqaabisay oo ah qof isku xilsaartay inay caawiso dadka soomaaliyeed waana waxaana lacagta la aruuriyey ee aadaysaa inteeda badan caawa ilmaha agoomanka ee jooga waddanka soomaaliya had iyo jeer qurba joogta ayaa dhaqaalo iyo deeqo u aruuriya dadka soomaaliya dhibaato marka ay soo gaarto iyo guud ahaanba dhulka soomaalidu ay degto gaar ahaana xilliyada abaaraha marka ay jiraan barakaca fatahaadaha iyo sidoo kaleto dhibaatooyinka noocaana ay la soo darsaan ilmaha jaaliyadaha qaarkood ay gacanta ku hayaan xafladaha noocaani ahna waa kuwo caawinaya ama gacan ka geysanaya sii kabista iyo sii jiritaanka in loo helo dhaqaalo lagu shaqaysiiyo goobaha qaarkood si markaasi loo caawiyo dhallinyarada amaba ilmaha soo koraya ee waddanka gudihiisa guud ahaana barnaamijka qurbe toddobaadkan oo aynu ku eegnay hay-adda ururka haweenka ee naswa qabanqaabadoodii toddobaadkan bandhig faneed lagu soo bandhigay intiisa badan dhaqanka iyo hiddaha soomaaliya dhaqaalena loogu aruuriyey shan xeroo laga ooday deegaano miyi ah oo ku yaala dhulka baadiyaha ee soomaaliya ayaan intaasi ku soo gebagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana nabad
hagaagi dahre cabdi axmed ah ayaana qurbay soo jeedinaysa haatana dhegeystayaal xaggii muusiga cabdi shire jaamac jooqle heesiisii mid ka mid ah ku soo dhowaada
codkaasi baxsan ee cabdishire jaamac ciyaar jecel waa jooqle intaas aanu koo gudubno intaynu mar kale kulmi doonno ibraahim xasan daanduray anigoo saare cabdi axmed waxaan idin leenahay isma dhaafno
Yada digayo, anwa, baby. degto warkayga furuntahe ilaahay suug yahay islaamkuna barakaya aad baan ku jeclahay